subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington agoosto waa toban sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waa aroornimo axad arbaca ah waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali com afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo xaggiinna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida tirinta codadka doorashada kenya oo hadda ka socota dalkaasi wararkii ugu dambeeyey ee waddanka kenya ee doorashadaasi ayaan idiin haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan doorashooyinkii horudhaca ahaa ee habeennimadii xalayto ka dhacday dalkan maraykanka gobolka minnesota oo ay fursadaha tartamayaasha soomaalida aan si gaara u eegi doonno ayaad maqli doontaan waxaasoo dhanse waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkeenna caalamka oo aan idin akhriyo laba qarax ayaa lagu dilay shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso talaadadii xalay sida ay ciidamadu sheegeen waxaa weerarkani uu yahay kii ugu dambeeyey weeraro xiriir ah oo dalkaasi ka dhacaya xilli uu dalkaasi dagaal lagu soo afjarayo fallaagada jihaadiyiinta ay ka socdaan waayadanba labada qarax oo loo adeegsado walxaha qarxa ayaa waxaa la dhigay wadada dacalkeeda gaar ahaana midda ka timaada deegaanada inta u dhexeysa dibije iyo sidoo kaleeto borzaga ee gobolka bartamaha waqooyiga ee dalkaasi sida ay sheegeen shaqaalaha guud ee ilaalada ciidamada halkaasi khasaaraha labadaasi qarax ayaa waxa ay ahaayeen shan iyo toban askari oo dhimatay iyo hal ka mida askarta oo asna dhaawaca waxaana la filayey in intii lagu guda jiray howlgallada galbinta ah ee ay wadeen saraakiishaasi in lagu bartilmaameedsaday bayaan ka soo baxay ciidamada dalkaasi ayaa lagu yiri mid ka mid a gaadiidka kolonyada ah oo ay ciidamadu la socdeen ayaa waxaa haleelay walxaha qarxa meel ku dhow degmada najzija ee gobolkaasi bam sida war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da sidii idaacadaheenna aad ku maqasheen shalay iyo xaleyba waxaa doorasho ay ka socotaa dalka kenya waxaana socda tirinta codadka doorashada halkaasi ka dhacday haddaba wararkii ugu dambeeyey ee codbixinta maanta waxaa khadka telefoonka aan mar dhow ku heli doonaa wariyaha v o e da ee magaalada nairobi lana xiriirta arrimaha doorashada khadar maxamuud xareed balse marka hore haddii bal aan eegno gudaha dalkan maraykanka afar gobol oo dalka maraykanka ka tirsan oo uu ku jiro gobolka soomaalidu ugu badan tahay dalkan maraykanka ee minnesota ayaa waxaa habeennimadii xalayto lagu qabtay doorashada horudhac ah oo tartamayaashu ay ku soo baxayaan markaasi uga qayb galaan doorashooyinka xilliga dhexe ee bisha novembar ee sanadkan soomaali dhowr ah oo qaarkoodna fagaaraha siyaasadda ku cusub ayaa waxaa iyo kuwo kaleeto kuraastooda dib u xagsanaya ee haddaba doorashadaasi xalay ka qayb galeen wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa haddaba waxa uu si dhow ula socda doorashadan isagoo ku sugan gobolkaasi haatanna waxa uu ku sugan yahay mid ka mida goobaha lagu sugayo natiijada doorashada ee haatan dhacaysa khadka telefoonka ayuu ku jiraa maxamuud bal ugu horeyntii marka hore sawir guud naga sii sida ay doorashadu u dhacday
mahadsan tahay sahre cabdi axmed waxaan ku suganahay xarunta ilhaan cumar taageerayaashoodu ay ku sugayaan natiijada doorashaduna waxay ahayd midda loogu tartamayo xisbi walba xisbi walba uu ku soo saarayo musharaxiinta doorashada guud bisha november dhacaysa uga qaybgelaya ilhaan cumar oo koongareeska maraykanka gobolka minnesota degmadiisa sanaad ku matasha ayaa loolan adag waxa ay kula jirtay ninka la yidhaahdo dan samuels oo goor dhoweyd lagu dhawaaqay natiijadooda iyadoo markaasi la sheegay in ilhaan cumar ay guulaysatay sidaasina mar kale ay ku xajisan doonto kursigeeda degmada shanaad ee aqalka koongareedka maraykanka waxa uuna ahaa loolankani mid aada u adag oo run ahaantii aada la iskugu jirba murxay marka aada eegto codadka ay kala heleen oo boqolkiiba konton ayay ilhaan hadda kusoo baxday halka boqolkiiba afartan iyo sideed uu keenay oo wax ka yar saddex kun oo cod ayaa lagu kala badiyey marka goor dhoweyd ayaa laga guulaystay dan tamules oo ilhaan cumar ay guulaysatay kuraas kale oo soomaalidu ay ku tartamaysay qaarkood way xajisteen cumar faatax oo kale waa uu guulaystay oo isagaa soo baxay waxayna u muuqataa in mar kale uu kursigiisa sanadka cumar faatax ku fadhin doono waa tahay tartamayaal cusub ma jiraan inkastood sheegtay in soomaali ay jiraan kaleeto cumar faatax hore ayuu u joogay aqalka sanadka ee gobolkaasi ma jiraan tartamayaal cusub wejiyaal cusub oo soomaali ah
zahro ha aada iyo aad waxaa jirta gabar soomaaliyeed oo la yidhaahdo zaynab maxamed oo u tartamaysay aqalka sanadka ee gobolka minnesota gabadhaasi waxa ay iyadu ka adkaatay oo si weyn uga adkaatay nin lagu magacaabo tad scott ooy boqolkiiba lixdan iyo sideed kaga guulaysatay waxaana ay noqon doontaa gabadhaasi qofka xisbiga dimuquraadiga u tartamaya doorashada november kursigaasina waa kursi ay inta badan ku guulaystaan xisbiga dimuquraadigu marka waxay muuqan doontaa gabadhaasi in ay doorashada november guulaysan doonto goor dhoweyd ayaan la kulmay iyada waxaana iga warantay dareenkeeda iyo waxa u sahlay guusha
asalaamu calaykum mascadda aad iyo aadaa u mahadsan tahay caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay maalintii ugu horreysay aanu cambaynka announce garaynayna adigaa noo yimi aad baan u faraxsanaa laakiin maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay mahadskale aad baan u faraxsanahay
mar walba kalsooni baad qabtay sidaaad sheegtay markii horean kulanayna inaad kursigan ku guulaysanayso kalsoonidaasi halkey ka imaanaysa waxay ka imaanaysaa kalsooni waalidkayga ay igu soo koriyeen waxayna ka imaanaysaa kalsooni dadka bulshada magaalada minneabolis aad iyo aad ay igu taageereen iyo mar kasta aanu ordaynay bil kasta ay igu dhihi jireen waad qabanaysaa kursigan waanu ku taageersannahay halkaasay ka imaanaysaa
kursigan deegaanka uu ku yaalla soomaalidu aad ay ugu yar tahay maxaad is leedahay guushaada waa ay keento adigu shakhsiyan aad qabata
aad baan bulshada ugu soo shaqeeyey afartii sannadood oo lasoo dhaafay waxaan ka shaqeeyaa aqalka siriga siriga minneabolisaan ka shaqeeya policieska aan haddeer ku tartamay already waxa weeyaan kuwa aan qoray oo aan ka soo shaqeeyey soo shaqada aad iyo aad baan u fahmay dadkuna way ogaayeen inaan shaqadaan hore uga soo shaqayn jiray so inaan kursiga qaato natural bay ahayd
gabar aad u da'yar baa tahay oo aad dhallinyaro u ah golaha sanadkuna waa meel dad aad u waaweyn ay joogaan khibrad badan leh cabsi miyaad ka qabtaa in aad qofkii ugu da'da yaraa muslina madooba oo halkaa ku biiraya aad noqonayso may aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa dad badan oo yar inay tabtayda soo raacaan oo ay kursiyaal u tartamaan oo ay kursiyaasha qaataan sababtoo ah dadka oo haddeer sanadka jooga ama aqalka sare waa dad waaweyn waxaana weeyaan waxaan ugu badan niman ah average person oo qofka tartama waa ama years old markuu qofka kariirkiisa soo dhammaaday anu shan iyo labaatan baan jiraa soo qofka ugu weyn waxaan ka yaraan doonaa toban sannadood laakiin taas waxay tusaysaa sida aynu balisiga ama aynu budjetka u samayno inaynaan dadka yaryar ama dumarka madow ama dadka immigranta ama musliga inaynaan wax u qaban because sababtoo ah kursiga ma fadhiyaan
hal iyo laba waxyaabaha aad doonayso inaad wax ka qabato ee aad ku soo tartantay maxaa ka mid a kan ugu koowaad waxa weyaan caafimaadka waxaan doonayaa caafimaadka magaalada inaan ka dhigo si aanu qofku shaqadiisa ugu xidhnaan ama aynu ka dhigno free sababtoo ah saddexdii sannadood oo lasoo dhaafay anaga kambeynkayga waxaan dhahnaa shaqo jilicsan maaha shaqo adag soo dowladdu waa inay shaqadaada ama noloshaada ku jilciso maaha inay ku adkayso taas waxaan ka wadnaa caafimaadka markaynu covid ku jirnay dowladdu waxayna siinaysay vaccinationka ama dhakhtarka markaa u baahan tahay iyagaana cover gareynayeen soo budgetka lagu cover gareyn karaa dadka magaalada way jiri kartaa qof kastana wuu xanuustaa wether ama qofku uu lacag badan yahay bixinaya ama lacag yar yahay qof kasta wuu xanuustadaa so inaanu inaanu caafimaadka aan free ka dhigno tan labaad aan rabo inaan qabtana waxaa weeyaan waa public safety so hadda magaalada public safetyga ama crimeka aad baa looga hadlaa iyo dadku way baqsan yihiin dadka carjackska dhaca taas waxaa weeyaan in wax laga qabto dowladdu way ka hadlaan laakiin waxba ma ka qabtaan so inaynu fangaraano public safety systemkeena aqalka sanadka hore cumar faatax ayaa ugu jiray qofkii labaad ee soomaaliya oo ku beeri aad noqonaysaa inkastoo aqalka hoose ay hodan iyo ku jiraan maxamuud nuur laga yaabo dad kale inay ku biiraan sida samakaab oo kale rajo laga qaba isagana adigii qof soomaaliya oo dhallinyaraa isaguna inaad sanadka wada gashaan dadka soomaalida ee gobolkan degan maxaad isleedahay way uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay in ay na tusto horumarka aynu soo marnay ilaa iyo markaynu maraykanka namiy almost afartan sannadood ka hor qof baa federaalka inuu jooga hadda laba qof oo yaryar baa aynu aynu keennay oo sanadka jooga waxaana tusaysaa dadka soomaalida inaynu dadka yar yaryar aynu dooranno oo fahmaya sharciga iyo budjetka ah siyaasad wax bayna u qaban karto haddaynaan wax ka faa'iidaysan
maxamuud mascadee ayuu kaasi ahaa waa tahay maxamuud haa waad mahadsantahay soo dhowow maxamuud mar kale zaynab ayay ahayd oo ii warramaysay zahray oo sidaan sheegay ku biiraysa aqalka sanadka haddii doorashada november ay guulaysato oo dabcan ay adkaan doonto in kursigaasi laga guulaysanayo maadaama uu yahay kursi dimuquraadi ah waxaa kaloo xusid mudan zahra in kursi degmada lixdan iyo laba e gobolka minnesota oo xaafadda soomaalidu ay u badan tahay ay ku yaalaan suuqa carmeel oo kale uu ka tartamayay wiil la yidhaahdo cusmaan axmed oo la tartamayay gabadha iyadu kursiga ku fadhisay caaisha gomez nasiib daro cusmaan waa laga adkaaday oo ma aanu soo bixin in uu noqdo qofkii ay xisbigu u xulanayeen doorashada november inuu ku matalo soomaalida kale ee tartamaysa ad u tartamaysa kuraasta kale ee kuwa hoose ah weli wax natiijo ah kama aanay soo bixin meesha ilhaan baan ku suganaha sidaan kuu sheegay waxaanan kugu soo noqon doonaa goordhow inagoo haddii aynoo suuro gasho ilhaan dhowr su-aalood ka weydiin sida ay ugu guulaysatay kursiga maxamuudow inta aada ka bixin gobolada ama deegaanada soomaalidu aysan ku badneyn ma jiraan soomaali kaleeto oo ka sharaxan hadday noqoto magaalooyin aysa soomaalidu deganeen oo gobolka ama meelo ka baxsanba ah
degmada la yidhaahdo scout county scout county oo ay soomaalidu sidaa aanay ugu badnayn ayaa waxaa ka sharaxan qof u tartamaya golaha deegaanka ee degmadaasi sidoo kale magaalada shakabi wiil kale oo soomaaliya ayaa isaguna ka tartamaya haddii ay ku guulaystaan kuraastaasi waxay noqon doontaa meel markii ugu horreysay qof soomaaliya uu jego weyn kaga guulaysto inkastoo hadda ka hor dhinaca waxbarashada soomaalidu meelo kala gedisan oo gobolka ka mid ah ay kusoo baxeen oo ku guulaysteen zahra waa tahay dib aan kugu soo noqon doonaa aad iyo aad ayaad umahadsan tahay wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud mascade ayuu kaasi ahaa oo si toosa ugu jiray doorashada ka socota gobolkaasi khadka telefoonka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay ku sugnaa magaalada jigjiga ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya madaxweyne lafta gareen ayaa halkaasi u joogay arrimo dhinaca amniga la xiriira warbixin amuurtaasi ka hadlaysa waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda ee halkaasi maxamed cabdiraxmaan gaata waxaa maalintii labaad ku sugan xarunta dowladiyaalka soomaalida ee magaalada jigjiga oo booqasho kusoo gaadhay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis laftagareen oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin maamulkiisa ah iyadoo ay deegaanka u yimaadeen sidii iyaga iyo deegaanka soomaalida ay uga wada shaqayn lahaayeen howlaha la dagaalanka al-shabaab ee xuduudaha markaasi ay wadaagaan labada deegaan haddaba madaxweyne cabdicasiis laftagareen oo wehelinaya madaxweynaha dowladiyaalka soomaalida ayaa maanta waxay kulan la qaateen odayaal dhaqameedka deegaanka soomaalida iyagoo ka wada hadlay xoojinta xidhiirka iskaashiga midka amni ee labada shacab sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo wehelinaya madaxweynaha dowladiyaalka soomaalida ayaa la kulmay mas-uuliyiinta maamulka jaamacadda jigjiga oo ugu horreeyo madaxweynaha jaamacadda jigjiga doctor bashiir cabdulaahi waxayna jaamacadda jigjiga ugu deeqday maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya soddon arday oo iskoolashiib ah oo wax uga baran doona jaamacadda jigjiga dhankiisa waxaa idaacadda v o a la xiriirtay doctor bashiir cabdulaahi madaxweynaha jaamacadda jigjiga waxa uuna ka warbixiyey wafdigan ka socday maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee booqashada ugu tegay saaka isagoo sheegay inay faahfaahin ka siiyeen barnaamijyada kala duwan ee jaamacaddu bixiso sidoo kalena ay ugu deeqeen deeq waxbarasho waxa uuna yidhi mahadsan tahay waxaa maanta nagu soo muuqday jaamacadda jigjiga wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida islamarkaana ay ku eeliyaan madaxweynaha koonfur galbeed koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan oo lafta dareen halkaasoo aanu warbixin kooban ka siinay jaamacadda iyo programyada jaamacadda iyo guud ahaanba ardayda jaamacadda iyo waxbarashooyinka kala duwan ee ay jaamacaddu bixiso iyo cilmi baadhista iyo adeega bulshada intaba waxaa kaloonu halkaasi aan ugu deeqnay waxbarasho scholarship ah dowladda goboleedka koonfur galbeed oo ilaa soddon arday tiradoodu tahay annaku fursadda waan siinay hase yeeshee dowlad goboleedka ayay u taallaa wixii ay master programka ama master ka dhiganayaan iyo wixii ay degree ka dhiganayaan labadaba aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen run ahaantii waa fursad qaaliya inay tahay bay dareemeen wayna ku farxeen waxaana ayan aada u rajaynaynaa inay ka faa'iidaystaan insha allah imaatinka madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli mas-uuliyiinta dowlad deegaanka soomaalida ay kulamo kala duwan la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada sidii odayaal dhaqameedka haweenka dhallinyarada culimo owdiinka oo markaasi faham lagaga siinayo sidii looga fijignaan lahaa halista kooxda al-shabaab maxamed abdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
weli waad maqli doontaan daqiiqadaha nooga dhiman idaacaddeenna intaynu ku guda jirno wararka la xiriira doorashada kenya balse haatanna haddaan britain eegno dowladda britain ayaa waxaa lagu cadaadinayaa inay samayso qorshe deg deg ah oo lagu taageerayo culayska soo fuulay bulshada ee ku aadan qiimaha nolosha oo aad u sarakacay ganacsatada iyo ra-iisul wasaarihii hore ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalkaasi dowladda si deg deg ah loogu dhiso warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa london nooga soo diray wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil
bangiga britain ayaa toddobaadkan ka digay inuu sii daba dheeraanayo hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha iyadaoo qiimaha tamartu gaadhay heer aan la filaynin taasoo keentay in siciir bararku gaadho halkii ugu sarreysay muddo afartan sannadood ah bishii juunna waxa uu gaadhay boqolkiiba sagaal dhibic afar tani waxa ay keentay inay qoysas badan britain ay la kulmaan cadaadis dhaqaale oo ba-aan jawaabta siyaasiyiinta dalka ee hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha waxaa ka mashquuliyey loolanka ra-iisul wasaaraha beddelaya boris johnson oo dhowaan lagu qasbay inuu iscasilo kadib dhowr fadeexadood oo dowladdiisa la soo daristay sida wakaalada wararka ee royters ay daabacday kusimaha ra-iisul wasaaraha britain ayaa beryahan fasaxa ku maqan mas-uulkii bedeli lahaana lama shaacinayo ilaa bisha sagaalaad shanteeda tanina waxa ay dalka ka abuurtay hoggaan la-aan keentay hubaanti la-aan dowladeed oo dhaqaalaha saameyn ku yeelatay gordon brown oo mar dalka ka noqday ra-iisul wasaare kana tirsan xisbiga shaqaalaha iyo ururka warshadaha britain ayaa sheegay inaan dalku sugi karin hogaamiye loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin lagu joojinayo qiimaha maceeshada iyo tamarta ee sii kacaya gordon brown oo toban sannadood ahaa xogayaha maaliyadda britain sanadihii labada kun iyo toddobadii ilaa iyo labada kun iyo tobankii ayaa sheegay in ay bulshada britain ku jirto oo ay wajahayso xaalad dhaqaale oo daran saameyn intee leeg ayay ku yeelataa dhaqaalaha marka lagu jiro loolanka doorashada su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ka faalooda arrimaha britain cabdixaafid arrimahan hadda taagan ee doorashada socotaay waxay dhibaato ku keenaysaa in xaaladda dhaqaale xumaha ay ka jirto dalka iyo arrimahan sicir bararka kor u kacay ay runtii sii dhibaateeyaan dadweynaha duruufeysan maadaama dhaliilo loo soo jeediyey ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda labadaba iyagoo hadda ku maqan fasax u gaara iyaga oo danahooda u gaarka ay kaga maqan yihiin xilli la leeyahay looma baahneen in ay meeshaasi banneeyaan maadaama cid hadda mas-uuliyadda sii waday ayna jirin oo doorasho lagu maqan yahay doorashadani marka waxay keentay in ay taladii maalin maalinlaha ahayd ee la gaari lahaa ee xaaladahan lagaga hortegi lahaa in ay meeshii ka baxday dhaliilo badan baa la soo jeediyey bangiga dhexe ee england arrimahan wuu ka digay ra-isul wasaarihii hore ee u k gordon brown wuxuu ku taliyey in qorshe deg deg ah oo arinkan lagaga falcelinayo xaaladda ba-an in dowladdu ay gaadho ciddii gaari lahaydna hadda ay ka maqan tahay meesha ilaa shanta sebtembarna uu jiro maxay aheeday firaaq uu jiro oo halkaasi ay dhibaatadii laga yaabo inay sii badato oo dadkii culaysya badan sii fuulaan marka saameyn aada u ba-an baa ayaa la filaya qiimaha maciishada iyo tamarta ayaa tan iyo intii uu bilowday dagaalka ukraine iyo ruushka kor u kacayay iyadaoo bulshada britain culays soo fuulay gaar ahaana dadka qaata gunnada dowladda iyo qoysaska ku shaqeeya mushaharka yar magacaygu waa caasha cabdixaafidow walaalo sanadka imika muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytoy waaweyn ama magaalooyinka waddankan u k oo dhanba ha noqotee kolleyba halkan anagu joogno ban anugu ka warramaynaaye maciishadii maxay haytoy kor bay u kacday hadday bariiska noqoto hadday daqiiqda noqoto hadday saliid noqoto wax allaala wax maciishad ahoo imika aan kuu tilmaamo oo ay isu isdhaantaaba ma jirto dhammaan maciishadii korbay u kacday specially dadka danyartaay bal hadalkoodaba daaya dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aada iyo aada u cabanaya waxbay isu gaari waayeen gordon brown xogayihii maaliyadda ee dowladdii leebarka ayaa ugu baaqay dowladda inay tallaabooyin deg deg ah ka qaadaan toddobaadkan xaaladda dhaqaalaha dalka oo ku jira xaalad deg deg ah ururka warshadaha britain ayaana baaqaas ku raacay iyaga oo ugu baaqay in si deg deg ah loola kulmo labada murashaxa ee isku soo haray doorashada ee xogayaha arrimaha dibadda listros iyo rishi sunak oo ahaan jiray xogayaha dhaqaalaha ka hor intii aanu xilkaasi iska casilin cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london mahadsaned cabdixaafid markana bal haddaan dib ugu noqonno sidii aad ku maqlayseen idaacadeedhaba idaacadihii shalayto iyo ilaa iyo xalayba doorashadii guud ee kenya ee ka dhacday dalkaasi ayaa haatan codadkaasi tirintooda ay ka socotaa wadanka haddaba wararkii ugu dambeeyey ee codbixinta maanta maxaa khadka waxyaabaha kusoo kordha ay yihiin waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha v o eda nairobi qadar maxamuud xareed qadar bal soo dhowow si guud sawir naga sii tirinta codadku sida ay haatan u socoto
tirinta codadka doorashadii shalay ka dhacday kenya ayaa si xoogan u bilaabatay sabqii dhexe ee xalay ilaa iyo hadda tirintii ayaa weli socota inkastoo labada musharax ee kala hogaaminaya labada xisbi ama labada ismahaysiya ugu waaweyn ee doorashada ku loolamaya ee william ruto iyo raila odinga ay codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ay yihiin ay aada isaga aada dhow yihiin oo aada moodo in wax yar un uu hadda ku sareeyo william ruto laakiin waxaad moodaa in labada musharax ay aada isaga agdhow yihiin oo marba uu mid kormarayo maadaama tirinta codadku ay weli socoto marka weli lasma dhihi karo natiijo rasmi ah oo dhinaca kala horeynta codadkii kenyaanku ay diigteen ayaa jirta laakiin maanta gelinka dambe ayaa aada loo filayaa in codadka soo dhamaystirmaan oo natiijo rasmi ah ay kasoo baxdo cidda sida rasmiga ugu horeyso tirinta codadka meelaha qaar dibudhac ayaa jira maadaama robab iyo dhinaca farsamada qalabka technicalka dhibaato ka taagan yahay oo soo gudbinta tirinta codadka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee kenya wafula jubutati oo xalay hadlayna waxa uu sheegay in natiijada rasmiga ah ee ay ku dhawaaqaan guddiga doorashadu ay tahay midda ay tiriyaan xubnaha guddiga ee jooga goobaha ay dadka codadka ka dhiibteen inay tahay natiijada rasmiga ah marka saaro si guud weli waa ay socotaa saaka weli tirintii ayaa socota codadka cabashooyinka meelaha qaarkood tartamayaasha ay soo gudbiyeen maxaa la filan karaa
inkastoo weli aysan jirin cabasho rasmi ah oo ay sheegeen guddiga doorashooyinka oo ku aadan qaabka tirinta iyo qaabka ay weli wax ku socdaan laakiin waa la fili karaa in cabasho ay dhacdo maadaama dee tartanku uu yahay mid aada u adag waxaa sidoo kale dhinaca kale barbar socda sahray tirinta codadka kale ee xildhibaanadii golaha baarlamaanka senatarada gobonarada ama barsaabyadii ismaamulada golayaashii deegaanka marka kulli weli weli natiijo rasmi ah oo hadda lasii sheegi karo ma jirto laakiin way socotaa weli natiijada rasmigana maanta gelinka dambe ayaa la filayaa in ay soo dhamaystirmaan oo natiijo la ogaan karo lagu qiyaasi karo xaalka si halka uu u jihaysanayo in la helo waa hagaag aad baad u mahadsan tahay qadar maxamuud xareed wariyaha v o eda ee magaalada nairobi ayuu kaasi ahaa markaana dhinacii heesaha idaacaddeennii aroornimo baahinteeda ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa intaynu mar kale kulmi doonno waa anigoo sahre cabdi axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
adurog shubo raxmaan